habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington
waa talaado bisha nofembarna waa siddeed sanadkuna waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeenna v o a somaali com waxaana idaacadda caawa si wadajir idinkugu soo jeedinaya maxamed colaad xasan iyo anigoo ah ibraahim xasan daandulo
dhegaystayaal idaacaddeenna caawa badankeed waxay ku saabsan tahay doorashada dalkan maraykanka oo dadkii oo dadkii maanta codadkooda dhiibtay ay ka mid ahayd ilhaan cumar oo ah gabadhii ugu horraysay ee soomaali ah ee xisbiga dimuqraadigu ay u soo xushaan ama u sharaxaan golaha wakiilada ee gobolka minnesota waxay ii tahay aniga maanta maalintii uu jawaab fiican uu heli lahay caawa markii minnesota ay asiga ka codayso oo anigana ay codayso noo soomaaliya oo immigrant ah muslimna ah taas ee ah jawaab asiga ku filan
waxaa kaloo aad maqli doontaan dareenka qaar ka mid ah soomaalida ee doorashada dareenkayga doorashado anigu gabadhaan jiraa waxaa weeye gabadhu xaquuqul islaamka ilaalinays waxaa weeye gabadhaan midabka koor wadin waxaa weeye gabadh gadaalaysa oo maraykanka dadka jooga wada tixgelinaysa
waxaa kale oo barnaamijka si toosa nogala qaybgalaya khubaro iyo aqoon-yahanno ku xeeldheer arrimaha doorashada maraykanka iyadoo qaar ka mida wariyaasha v o eduna ay si toosa nooga soo tabin doonaan sida doorashadu ku socoto gobollada qaar sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan taariikhda labada musharax ee ku tartamaya doorashada maraykanka iyo qodobo kale marka hore isku soo dhowaada warkii dunida dad badan oo codbixiyaasha maraykanka ayaa talaadadan maanta waxay u dareereen goobaha laga codayo ee dalka oo dhan si ay u soo doortaan madaxweyne arrintan ayaa waxay soo afjaraysaa olole dheer oo markaasi laysku riiqday kaasi oo u dhexeeyey hillary clinton oo dimuqraadiya iyo donald trump oo jamhuuriya clinton oo hore u soo noqotay xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka ayaa isu codaysay iyada oo joogta meel u dhow gurigeeda oo ku yaalla duleedka magaalada new york trump ayaa isna qorsheynaya in uu maanta uu ka codayo ama uu codkiisa uu dhiibto daartiisa dheer oo ku taalla isla magaalada new york labada qof ayaa qofkii guulaysta waxauu noqonayaa madaxweynaha afartan iyo shanaad oo bedeli doona barack obama madaxweynaha cusub waxa uu xilka la wareegi doonaa labaatanka bisha janawari oo ah xilliga ugu dambeeya ee madaxweynihii hore uu xilka sii hayn karo doorashada aqalka hoose ee baarlamaanka federaalk soomaaliya xubnaha u matalaya maamulada koonfur galbeed iyo jubbaland ayaa si rasmiya uga bilaabatay magaalooyinka kismaayo iyo baydhabo xubnaha ilaa iyo haatan lagu doortay magaalada kismaayo ee xarunta maamulka jubbaland ayaa ah toddoba xubnood oo maamulkaasi jubbaland uga mid noqonaya kuraasta aqalka hoose ee baarlamaanka federaalka waxaa la filayaa in ilaa iyo jimcaha soo socota ay doorashadu ka socoto halkaasi si loo doorto xubnaha dhiman ee baarlamaanka federaalka sidoo kale magaalada baydhabo ee xarunta maamulka koonfur galbeed waxaa lagu doortay toddoba xildhibaan xildhibaankii ugu horreeyey ee la doortay wuxuu ahaa brofesor maxamed sheekh cusmaan jawaari oo ah haatan sidii siihayaha guddoomiyaha baarlamaanka doorashadan waxaa qof kasta ama xildhibaan kasta dooranaya ergo ka dhan konton xubnood oo beeshiisa ah waxaana kuraasta qaarkood ku tartamaya rag iyo dumar labada magaalo ayaa goobaha codbixinta doorashada waxaa amnigooda sugayay ciidamada soomaaliya iyo kuwa amisom sidii aad warkaba ku maqlayseen codbixinta doorashada maraykanka ayaa ka socota dalkan guud ahaan waxaana ay dadku kala dooranayaan haweeneyda hillary clinton oo sagaaliyo lixdan sano jira islamarkaana matalaysa xisbiga dimuqraadiga iyo donald trump oo toddobaatan sano jira una tartamaya xisbiga jamhuuriga doorashada waxaa lagu tilmaamay inay taariikhi tahay waxaana sabab u ah haddii ay hillary ku guulaysato waxay noqonaysaa haweeneydii ugu horreysay ee madax ka noqota maraykanka xilkana kala wareegta madaxweynihii ugu horreeyey ee madow ah waxaa kaloo taariikh ka dhigaysa haddii uu donald trump ku guulaysto iyana waxay noqonaysaa markii ugu horreysay ee nin ganacsado ah oo aan siyaasad waayo aragnimo badan u lahayn uu madaxweyne ka noqdo dalka maraykanka labada midkood waxay ku xiran tahay halka codadka shacabka maraykanka ay dhacaan marka doorashadu ay soo gabagabowdo caawa natiijadana lagu dhawaaqo goobaha ay ka socoto codbixinta soomaaliduna ay sida weyn uga codaynayaan waxaa ka mid ah minnesota virginia iyo ohio aynu ku horeyno magaalada ferfax ee gobolka virginia waxaa qadka taleefonka haatan si toosa ugu jira waryahayaga xuseen barre aadan xuseen waad maqlaysaa hawa ku maqlaya colod waad mahadsan tahay colod haddii aan kugu horeeyo doorashadu waxay u socotaa si habsami ah markii hore subaxdii hore saaka waxaad mudarta qofku inay dheeraayeen laakiin hadda waxay u socotaa si deg dega oo qofku marka uu galo meesha wax aan ka badnayn toban daqiiqo ayuu ku jirayaa oo codkiisa soo dhiibanaya waa gartay marka ilaahi hadda dadka safafkii dhadheeraa ee saaka ay bilaabeen inay galaan iyo halka ay marayaan
hadda safafkii waa soo daba yaraadeen oo waxaad moodaa in sidii hore aada uga yaryihiin maadaama weliba goobta aan joogo oo ah goob xaafad ku dhex taalla waxaa agteyda ku sugan nin dhalinyaro soomaali ah oo ka mid dadkii codeeyey walaal magacaad magacaygu waa raage cabdullaahi maxamuud boqor waay raage bal ka waran maanta codbixintu siday u dhacday codbixintu waxay uba u dhacday si habsami ah iyadoo uusan jirin wax layn dheer ah si fududna waayo u dhacday dadkuna waa wada voodayaan ama codkooda ayay dhiibanayaan marka waxaan si gaar ah ugu sheegi lahaa ummadda soomaaliyeed oo dhan oo haysata jinsiyadda maraykanka inay ka qayb qaataan doorashada oo ay codeeyaan oo ay u codeeyaan musharaxa ay taageersan yihiin waa tahay raage waxaad ka mid tahay dadkii saaka kusoo kalahaya wakti hore yimid bal maxaad la kulantay intii aada doorashada ay socotay
wallahi waxa aan dareemay dadku inay shucuurtoodu kor u kacsan tahay oo ay ka duwan tahay doorashadaanu doorashooyinkii hore aan u arki jiray oo ay dhammaantood dibadda u yimaadeen intii karti u leh in ay codkooda dhiibtaan ay si hufan codkooda u dhiibanayeen waa tahay waad mahadsan tahay kaasi waxa u ahaa mid ka mid a dadka soomaaliyeed ee iyagu ka qayb gelaya doorashada oo halkan fairfax ka dhiibtay codkiisa oo ka warramayay qaabka ay doorashadu u dhacday iyo siduu u arkayay aad baad u mahadsantaha xuseen wixii doorashada kusoo kordha iyo faahfaahinta la xiriirta marka natiijada soo baxdana goobaha codbixinta iyo dadkii aad la hadashay qaarkoodna dareenkooda wan maqli doonaa aad baad u mahadsan tahay kaasi wuxuu ahaa waryahayaga xuseen barre aadan oo qadka si toosa ugu jiray gobolka virginia dalka maraykanka doorashadana aan kala hadlaynay
waa tahay haatana bal aynu tagno colombus gobolka ohio halkaasina waxaa ku sugan wariyahana cabdikaafi yuusuf aadan hase yeeshee cabdikaafi mar kale ayaanu idin maqashin doonaa
aad baad u mahadsan tahay ibraahim cabdikaafi qadka ayuu si toosa ugu jiraa cabdikaafi wararkii ugu dambeeyey ee gobolka ohio doorashada ka socota
colaad waad mahadsan tahay gobolkani ohio doorashadu si hawliha uga socotaa ilaa saaka leemanku way aada loo jidhadheer yihiin dadka soomaalida ahna dadka codaynayay kamid yihiin oo aada codkooda usoo bixinaya oo sidii hore looga bartay soomaalidu intooda hore wax lagu dacayadayn jiray inaysan soo bixinin aysan codayninna keliyana ma aha dadka soomaalida ah dadka soogolootiga ah khaasatan afrikaanka ah dacaydihii horeete ee mediaha ama saxaafadda maxalliga ah ay ku eedayn jirta waxay ahayd inaysan codaynin balse midaasi maanta waa isbedeshay sababtana waxaa sabab u ah hadallada kulkulul ee doorashadaani ay abuurtay iyo dacayadaha faraha badan ee nacaybka ku salaysan ee suuqa galay ee khaasatan sida soomaalida loogu dhaleeceeyey gobolka minnesota oo kale marka uu ka hadlayay donald trump taasi waxay kaliftay in hooyooyin iyo aabooyin waaweyn oo aan horey u codayn jirin ay soo baxaan meelaha cododka yimaadaan ay codeeyaan ilaa iyo haddana si qurux badan ba codbixinta u socotaa waa gartay gobolka ohio wuxuu ka mid yahay gobolada sida weyn ay uga baratamayaan musharaxiinta ee dhinaca gobolkaasi ugu dhaco doorashaduna ay u dhacdo sida dadka khubaradu ay sheegaan taariikhdana marka dib loo eego doorashooyinka dalka maraykanka ka dhacay bal haddaad ka waranto si guud ahaan dadka muhaajiriinta ah ama muslimiinta ah ama laga tirada badan yahay siday u codeeyeen marka soomaalida laga soo tago
colada waa su-aal aada u fiican aad bay u codeeyeen soomaalidu iyo muslimiinta dhammaan ku nool goboladan gobolkani ohio colada waxaa xusid mudan aan horay doorashooyinka hore looga arki jirinin in dhinaca culimo udiinka ama masaajidadu ay qeyb weyn oo lixaadla ay ka qaateen inay dadka diiwaan geliyaan kabacdina ay ku ay ku qasbaan inay n- ay codeeyaan oo imaamadu ay hormuud ka ahaayeen dadka qaaditaankoodii n- aan haysanin baa- aan gawaari ay ku tagaan meelaha codbixintu ay ka socoto n- marka taasina wax horay u dhici jiray ama loo arki jiray ma ahan taasina sababtu waa sidii hore aan usoo sheegayba n- doorashadaani way ka gedisnayd doorashooyinka hore way ka kulul badan tahay wayna ka xamaasad fara badan tahay n- gobolkani oo hayo n- colaadoo saa sheegtay waa run qoladu u codeeyo ama qofku u codeeyo ayaa inta badani guushu ay raacdaa n- gobolkani oo hayo waxaa la dhahaa taariikhdiisa weli ma guul daraysanin oo macnaheedu ay tahay intuu qof doortay qofkuu doortay lagama raynin n- taariikhdu hal mar bay soo martay n- markaasina waxay ahayd madaxweyne n- inuu ku guul daraysto oo hayo wel- welina uu noqdo madaxweyne afartan iyo saddexdii madaxweyne kale oo soo martay maraykan ohio way ku guuleysanayeen maantana waxaa la rajeynayaa taasoo kaleto inay dhacdo n- oo ay codka n- ku guuleysan doonaan mid ka mida midkooda laakiinse waxaan la saadaalin dooninin haddii donald trump uu ku guuleysto hillary clinton ma ku guuldaraysan doontaa doorashadaani labada kun iyo lix iyo tobanka mise weli way guuleysan doontaa lama saadaalin karo n- markii la fiirsho codka n- hillary iyo donald trump ee gobolkaani ohaayana labadu waa isku dhegan yihiin wax dhibcaha ma kala horeeyaan walow ay isbedbedelayso marka waadna arki doonaa saacadaha soo socda wixii isbedela waa gartay aad baad u mahadsantahay cabdi kaafi waa kaaga mahad celinaynaa waktigaaga qaaliga ah een, iyo tabinta doorashada Een, kaasi wuxuu ahaa wariyahayaga cabdikaafi yuusuf aadan oo ku sugan gobolka ohio magaalada colombus qadka taleefonka ayuu si toosa ugu jiray waayahay gobolka ay degan tahay soomaalida ugu badan dalkan maraykanka waa minnesota waa waxaana gobolkaasi maanta sidoo kaleeto taariikh dhigi doonta ilhaan cumar oo ah gabarh soomaali ah oo u tartamaysa aqalka sanadka ee gobolka ilhaan cumar ayaa saakayto markii ay codkeeda dhiimanaysay uu dareenkeeda wax ka weydiiyey wariyaheenna halkaas ku sugan maxamuud mascade n mascadaba waa mahadsan tahay n voice of america kulli waa idin salaamaya dadka wada dhagaysanayo maanta waxaan n dareensanahay farxad ah, aad u weyn n waxay ii tahay n maalin ka duwan maalmihii hore oo aan codayn jiray n maanta waxaan janis u helayaa in n anigana aan magacayga n xariiqo oo n aan ku jiro dadka la codeynayo marka n farxad weynay ii tahay waxaan u malaynayaa farxad weyn inay u tahay soomaalida dhan oo ka codeynaysa asdaarkeyga Eh, waa gartay eh, haddii aan eh, dabcan sheegno eh, ilhanay eh, keliga ayaa hadda tartamaya kursigan oo dabcan qof kale oo kula tartamaya ma jiro Eh, dhinaca republican adu xisbiyada muruqada ka socotaa dhinaca republicanka eh, wiil somaalisna ka socdana wuu iskaga baxay bal arrintaa doorashada keliga aad ku jirto iyo sida ay tahay iyo codka sidaad u helayso hadaad eh, bulshadana dhegeysanayso u sharaxa
wiilka wuu tanasulay laakiin n magaciisa weli wuu ku qoran yahay so n waxaan filayaa in dadka intaas ay kala fahmi karaan oo magaciisa markaynan arkaan aynan iskaga codeynin n waxay iiga dhib yar tahay oo ay iiga fududahay primarygii oo saddexda qof aan ku tartamaynay n markii aad n ololo kulul aadan ku jirin oo magaca keliga aad meesha n ka sharaxan tahay ama aad tahay n campaignka keliya oo dhaqdhaqaaqa suubinayo way iska fududahay marka taasna waxay ii suurta gelisay in soomaalida dhan iyo muslimiinta n ah, minnesota dhan ku nool in aan waqti gidiyo oo iyagana aan n las- la soo hadlo oo u ololeeyo eh, si ay iyagana usoo saaraan dadka n xisbiga dimuqraadiga ah oo xaafadahooda degan xaafadahooda ka tartamayo iyo wiil kaleeto isigana soomaali ah oo n sha- u sharaxan ah, maxaa la dhahaa isha ka sharaxan magaalada st cloud oo n u sharaxan n de- degmada st cloud eh, golaha degaanka marka n waxaan ku faraxsanahay in aan waktigaasayta helay oo ay fursada fiican aan helay waxaan rajaynayaa in soomaalida iyo muslimiinta minnesota ku nool ay noqonayso taariikh ay gelayso in si- sidii ay ku codeeyeen iyo quwadii ay tusiyeen waxaan ku weydiin doonaa dabcan hadaladii ee, kululaawe donald trump ee, ku weeraray soomaalida laakiin marka ka horeysa ee, haddii aan ku weydiiyo ee, ilhanay ee, ilhan waa gabar ee, muslina soomaali ah dalka maraykanka qaxootinimo kusoo gashay ee, dhibaatooyinkii faraha badnaa ee soomaaliya kasoo dhacay dadkii ay saameeyeen kamida haddii aad ee, nafsadaada u sharaxdo ama aad u tilmaanto qofka aad tahay ee, iyo sida heerkan aad kusoo gaartay ee dadweynahana dhageysanaya adigoo soo koobaya
Een, waxaan kusoo koobi karaa dadaal Een, saa usoo sheegtay eh, waxaa waxa- maxaa lahaa ii sheeg nolo- nolosha aan een, ku- maxaa lahaa kusoo koray iyo sidaan inta ku imaaday iyo iyo iyo america fursadaha aan helay maynan ahayn wax iska fudud Een, eh, laakiin dadaalaa keenay waxaan een, ku dadaalay in aan ka mid noqdo dadka haddee societygooda wax ka qaybsanayo qaybsanayo marka waxaana rajeynayaa in een, dadka na dhegeysanaya iyo dadka ilhaan aqrin doono joornaalada beri nagu soo daadici karaan intay intaas xasuusnaadaan Een, qisadeydii iyo sheekadeydii iyo meeshaan aniga gaaray in aniga keliya aanan gaari karin oo iyaga tusaale ay u noqoto oo dhiirigelin ay u noqoto oo ay tahay een, wax qofkas meel uu gaari karo haddii uu dadaalo
waa garta dabcan eh, waxaa la isweydiin karaa eh, waxa kugu dhaliyey inaad sharaxdo inaad heerkan soo gaarto inaad orodo siyaasadda kusoo geliya Eh, haddii lagu doorto ood soo baxdo dabcan sida aad rajeynayso oo caawa marka ay soo noqoto eh, natiijada doorashadu eh, waxaa maskaxdaada ku jira ee aad doonaysay eh, ku riixayay inaad tartanto aad is leedahay waxaas iyo waxaasaa dhiman oo aad qaban lahayd
isbedel een, isbedelka keliya oo ka dhici karo markii aad haysatay qof markii aad haysatid qof een, ama golaha ee, go-aanyada lagu gaarayo oo dare- dareensan dhibaatooyinka een, aan qabno annaga haddii aan ama dhalinyaro nahay ama aan nahay dadka een, ah, midabta korka lagu suubinayo dadka saboolka ah dadka im- een, immigrant ah wadanka ku cusub een, dadka nolol soo maray oo qaxootinimo ah een, marka waxaan waxaa igu qasbay aniga inaan u tartamo dadkaas inaan cod u noqdo hooyooyinka ilmaha yaryar korsanayo oo een, rabo nolol fiican ciyaalkooda inay u suubiyaan laakiin arko een, in aysan ahayn eh, sistemyaalka jiro eh, sistemyaal ciyaalkeena loogu talagalay oo ay ku faa'iidaysan karaan marka taasaa igu qasabtay waxaana rajaynayaa in een, aan waxaas wax ka bedelo inaan wax ka bedelo een, ah, waxbarashada een, maxaa la dhahaa oo aanan kulligeyn u wada sinayn inaan wax ka bedelo een, ah, shaqo abuurista nagu yar een, in aan wax ka bedelo een, ah, sidii ay ku dhismi lahaayeen ama ay ku jiri lahaayeen businessyaal een, soomaali ay leeyihiin marka waxyaalo badan oo een, ah, annagana wax noo taraayo laakiin societyga dhan aan ku dhex nool nahay iyagana wax u taraayo oo kulligeena aan ka wada faa'iidaysan karno waa garta weerarkii donald trump uu soomaalida ku sameeyey laba maalin kahor markuu magaaladan yimid ee qof soomaaliya tahay ee sharaxan oo xil dalka maraykanka ee haysata fursad ay uga qabanayso maxaad ugu jawaabaysaa Een, don waxaan waxaan ugu jawaabayaa een, waxay ii tahay aniga maanta een, ah, maalintii uu jawaab fiican uu heli lahay caawa markii minnesota ay een, asiga ka codayso oo anigana ay ii codayso noo soomaali oo immigrant ah muslimna ah taas ee ah ah jawaab asiga ku filan
saare cabdiaxmed ee, waa sidaas aad ujeedo ee, ilhan cumar waxay dadka soomaaliyeed ee gobolka ku dhaqan iyo muslimiinta iyo guud ahaanba dalka maraykanku ay rajaynayaan ee, inay noqoto gabadhii ugu Waad.
horeysay ee muslima ee xil noocaasi ah dalkan maraykanka ka qabata
aad bay umahadsan tahay taasi waxay ahayd ilhaan cumar oo gabadh soomaali ah oo u tartamaysay aqalka senadka ee gobolka minnesota ilhaan cumar ayaa saakay markii ay codkeeda dhiibanaysay uu dareenkeeda wax ka weydiiyey waryahayaga maxamuud mascade waan ku noqon doonaa mascade iyo wararkii ugu dambeeyey ee gobolka minnesota ee doorashada waxaase nala jooga madaxa laanta afka soomaaliga ee v o eda cabdiraxmaan yabarow oo isagu saakay ka soo codeeyey degmada uu degan yahay ee alexandria ee gobolka virginia Eh, cabdiraxmaan saaka waad codaysay Een, waxaanaad dhegeystayaasha badankooda ay kaga barteen falanqaynta doorashada maraykanka marka waxay nagu dhalisay arrinta inaad adiguna maanta nagala qayb qaadato barnaamijka oo aad nala falaqayso marka hore nooga waran aagga aad ka codaysay iyo sida dadku halkaasi aad aad ku aragtay ay u codaynayeen
colaadu aad baad mahadsan tahay marka hore marka xigta halmaam hadal kuma jira la yidhahda afka malaha kaa boobay ilhaan waxay u baratamaysaa aqalka wakiilada ee gobolka minnesota haddii aanse usoo noqdo meeshii saakaan ka codeeyey anu waxaan deganahay alexandria virginia aroornimadii baarihii shantii aroornimo ayaan tegnay anigii reerkayga caruurtii la socotay oo kulligood wada codeynayay waxaa markaa ay ahayd laymanka markaa aan tagnay ilaa iyo afartameeyo camal baa naga horreeyay dad ah laakiin waxaa aad ii soo jiito markiiba indhahaygu ay qabteen dadka meesha safkaasi ku jiray waxay u badnaayeen dadkan la yidhaahdo immigrantska ee sideenoo kale ah waddanka soo degay ee qaatay jinsiyadda maraykanka hadday ahaan lahaayeen kuwa latinuska hadday ahaan lahaayeen soomaalida iyo etoobiyaan aad u tiro badan iyo dad kale oo meesha dhinacaasaan deganayn hadeertaan usoo guuray muddo dhowr bilood ka hor ayna aad dadka ugu badnaa waxaa markaa aad arkaysay lineka inkastuu uu aad u dheeraa markii aan nimid haddana markii la furay lixda aroornimo ayaa la furay markii la furay waxay qaadanaysay qofkiiba malaha toban daqiiqa hadduu bato shan iyo toban daqiiqo markiiba waxaad arkaysay in oo ay dadku ay horay markano ay ka soo baxayaan dadka howlwadeennada ah ee loo xil saarayna waxa ay qabteen shaqo aad u sarreysa oo dadkii siday u kala hagayeen waxay u qaybinayeen warqado muujinaya kuwa ay ku cadeyn doonaan kuwa lamida oo markaa tusaale kasii qaadanaya iyadoo qofku safkaba kusii jiro ayuu wuxuu arkayaa habka loo codeynaya iyo nidaamka laga doonayo marka qofku markuu meeshii tago waxaad dhiibanaysaa warqadaada aqoonsiga ama drivelisonka aad wadato ayaad dhiibanaysaa horeyba waxaa lagaa baarayaa inaad meesha aad ka rajis garaysan tahay qolahaasaa marka waxay ku siinayaan warqad muujinaysa inaad meesha ka rajisgaraysan tahay layn kalaad gelaysaa laynka kalead gashaa ayaa markaasi waxaa lagaa siinayaa warqado isku xiran oo ay ku dhex jirto midii lagu codeynayay taasaad goodo u qaadanaysaa meel adig kuu gaar aad la fadhiisanaysaa saasay codeyntu u dhacday guud ahaanna waxaan isleeyahay waxay ahayd si nidaama oo wanaagsan oo dadku inkastoy badnaayeen haddana si howl fudud howl loo qabtay oo loo agaasimay ayay ahayd cabdiraxmaan haddaan mid si kooban ku weydiiyo waxaa la filayey oo warbaahinta adduunka iyo maraykankuba ay hadalhaysay dadka madowga ah iyo latinoga ama dadkan koonfurta america ka yimid dalkan inay sanadkan cod badan bixin doonaan oo isoo bixi doonaan muuqaalkii sababkii aad arkaysay ma ku badnaayeen dadka nooca ah dabcan way ku badnaayeen laakiin gobolkan virginia matalan dadku way kala qaybsamaan waqooyiga virginia oo ah meesha aanu degannahay sidaan horeyba u sheegay waa meesha ay ku badan yihiin soo galootigu waa dabcan latinuska ayaa joogay dadka kale madowga ayaa joogay laakiin dadka caddaanka ah waxay u badan yihiin dhulkan markino oo ka baxsan magaalooyinka waaweyn ee u badan koonfurta virginia marka xaggaa markaa tagtana waxaad arkaysaa dad markino wada caddaana oo waxaad is leedahayba dhulkani hal qof oo madowna ama latin ma joogo hadday aad aragtana wax yar bay noqonayaan laakiin markaad timaado waqooyiga virginia netherland virginia meesha la yidhahdo ayaad ku arkaysaa dadka soo goletigu ay ugu badan yihiin ibrahim maxaa ku daraysaa cabdiraxmaan bal aan ana ku weydiiyey yaad u malaynaysaa inuu ku badi doono virginia oo heli doono saddex iyo tobanka electoral college ee gobolka virginia uu leeyahay waa runtaa saddex iyo toban electoral college bay leedahay waana muhiim waxaan isleeyahay iminka siday u socoto runtii virginia waxay ka mid tahay ibraahimow meelaha runtii candhuufta inta dib loo loqa laleeyahay allahele xaggee bay tegi doontaa iyay u codeyn doontaa sababtuna waxaa weeyaan asal ahaan virginia waxaa lagu yaqaanay gobol virgi oo u codeeya jamhuuri oo sanooyin badan virginigu ay haysteen xisbiga jamhuurigu laakiin sanooyinkii dambe waxaad arkaysay ama ha ahaato sababta iminka aan sheegayna soo golotigu ha ku soo bataan ama sababo kale ha jiraane laakiin in ay dhinaca jamhuuriga ay u codeynayeen oo barack obamaba waa kii ku badiyey saas daraaddeed waxaa taa weliba usii dheer in maanta doorashadan loo dareeray xisbiga dimuqraadiga hillary clinton ay madaxweyne ku-xigeen ka dhigatay tim kane in la yidhaahdo oo senator hadda ka ah virginiadan aan ka hadlayno horeyna governor uga ahaa kasii horna magaalada caasimada u ah gobolka virginia ee richmond mayor kasoo noqday sidiis halkaa kasoo bilaabay saa daraaddeed af sbanish badan buu ku hadlaa oo dadka sbanishka afkoodu kula hadlaa oo wuxuu leeyahay dhaqan badan oo markna taariikh uu kuleeyahay xagga sbanishka virginia muddo badan soo deganaa oo markna uu xeelka kasoo qabtay aad bay u caawinaysaa inay dhinaciisa u soo rido dad badan oo reer virginia oo markay arkaan magaciisa iyo hillary oo isku dul qoran inay isaga u saxiixaan laakiin taariikhda ayaa qori doonta halka ay virginia caawa tagto sida gobollo badanba looga fadhiyo caawa dadku ay markay casheeyaan ay intay lugahays dul saartaan ay odhan doonaan tolo caawa xagee bay u dhici doontaa aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay kaasina wuxuu ahaa madaxa laanta af soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow oo istuudiyaha nala joogay oo isagu saaka ka codayay degmada uu degan yahay ee alexandria ee gobolka virginia halkaad weli nagala socotaanna waa washington waa hagaag waxaan ku noqonaynaa gobolka minnesota Een, wararkii ugu dambeeyey ee doorashada ee gobolka minnesota waxaa qadka ku jira waryaheena maxamuud mascade Een, maxamuud maxaa ugu dambeeyey sida doorashadu u socoto iyo dareenka gobolka
Eh, maxamed aad baad u mahadsan tahay Eh, gobolka minnesota soomaalida ku dhaqani waxaad moodaa inay u soo baxeen in ay doorashadan si mugle uga qayb qaataan oo baaxad leh Eh, waxaana aad moodaa colaadow dadku in ay ka caroodeen hadaladii donald trump ee uu toddobaadkan gudihiisa markii uu magaalada minneapolis yimid uu ku weeraray soomaalida inay yihiin eh, dad eh, waddanka dhibaato kusoo kordhiyey marka eh, dad weynihii aan la kulmay ee faraha badnaa ee maanta goobo kala ged- gedisan oo aan tegey codkooda ka dhiibanayay dhammaantood waxa ay muujinayeen siday uga soo horjeedaan donald trump iyo waxa keliya eh, oo ay tahay in ay ku muujiyaan eh, dareenkooda inay tahay codkooda inay u dhiibtaan Eh, matalan xaafadda soomaalidu ay ugu badan tahay ee siidar waxaa ku dhaqan ee soomaali eh, aada u fara badan islamarkaasina waa goobta ay tartanka hadda kaga jirto ee gabadha soomaaliyeed ee xaafadda ee laga dooranayo ilhaan ee go-aha wakiilada ee gobolka minnesota sidoo kale waa meesha cabdi warsame ee laga doortay Eh, soomaali aad u fara badan baa ku dhaqan Eh, meesha codka ay ka dhiibanayeen dadku safaf dhaadheer oo aad u fara badan ayay ku jireen Eh, haddana waxaad moodaa si eh, habsami socod wanaagsana inay hawsha ku socotay Eh, wax dhiba oo dadku ay la kulmeen ama ay ka cabanayeen ma aan arkin si faraxsan ayay codkooda u dhiibanayeen Eh, waxaana qaar ka mida oo aan la kulmay ay iiga warrameen dareenkooda iyo weliba sida ay maanta usoo codeeyeen iyo cidda ay u codeeyeen
marka hore magacaa shukri maxamed miraal la yidhaahdaa ay iga waran maanta ee waad soo codaysa soo maaha soo codeeyey xamaasadda soomaaliduna aad bay u kacsan tahay hilikilton baanu u codaynay dantaa noogu jirta Aye.
ubadkaanu leenahay waxbarashada waxa ka qabato waayeelka waxa ka qabato marka ayadaanu u soo codayno lahayna waxyaabaha aad ku xulatay oo adiga shaqsiyan ku qanciyay inaad hillary ugu codaysa maxaa ka mid ah waxba muslimiinta kamay sheegin waayeelka wax kamay sheegin soomaalidana waxba kamay sheegin Waa gar- sidaasaanu u xilannay oo ku raacna waa garta Marka- Nin- ninkii kale ee donald trump isaga maxaad ayagana loo leedahay sheegina wuxuu soomaalidu wax ka sheegay soomaaliduu caayay soo galootiguu caayay totali ma rabna asaga isaga ma doonaysa ma doonayno haddaanu soomaali nahay ee codkaaga marka aad u codaysay isaga maan ee aad u codaysay hillary clinton ee maxaad is leedahay caawa maxaad rajaynaysaa waxaan rajaynayaa inay guulaysato kor marto waa garta ayaan rajaynayaa ilaahayna ka baryaya aad baad u mahadsan ilaah baan ka baryaya inay guulaysato ee hooyo magacaa casha waad soo codaysay maanta soo maaha waan soo codeeyey yaad u codaysay hillary clinton hillary clinton baad u soo codaysay Aa, nacam maxaad ku dooratay hillary clinton hillary clinton dantayadaa ku jirta ilaahay ka sokay waa gartay waxaan rabnaa insha allah bidmalka intaanu meelahan joogno inayn maaragtay dantayadu ku jirto baanu garanay Ee, waxyaabaha soo da- codaynaa.
waxyaabaha dantaada ah oo aad is leedahay ee, waxaa iyo waxaabaad aad wax ku xulatay maxaa ka mid ah caafimaadka guryaha midab ee takoor la-aanta madcadaadinta maaragtay n- uu nala ku hayo afka nala ku shago iyadoo aan meelba la gaarin waxyaabahaas Ah, marka eh, ninka kale ee iyada la tartamaya isaga eh, maxaad eh, maxaad is leedahay Ma- yaa labadooda fursad badan baad is leedahay wallaahi hadduu qabsado anigu diyaaradda ugu horreysaan raacay waa gartay waa bis waa Waddanka- go-aanaan gaaray waddankayga baan gaarayay Waa- ilaahay hadduu qadaro waa gartay isagoo waxbadi ka dhacayso oo nabadi ka jirin isagaan u socdaa maadaama qabsado Ah, maamo adiga magacaa xalime aadan xaliime aadan iga war waad soo codaysay maanta waa soo codeeyey haye yaad u codaysay
xilli kaleeto hillary clinton baad u codaysay haahey Eh, maxaad ku xo- maxaad ku xulatay hillary clinton inaad u waxaan codayso ku codtay ilaahay inuu nagu guuleeyo oo oo oo aan na- ay nabad noo horseedo oo ay haddii allaba kuu roon yahayey wanaag iyo nabad noo horseedo ninkii caytamaya ee aan arkaya ee wixii loogeyd ku hadlayana ilaahay naga qabto baan u- u doorta waata aad baad u mahadsan cabdulaahi cabdi maxamed cabdulaahi maxamed waad soo codaysa waan ku jeedaa oo calaamadii eh, inaad soo codaysaa kugu dheggan aad iyo aad bal ii waran yaad u soo codaysay maanta waxaan u codeeyey hillary clinton Waa gartay.
waayo naceebka uu ninkan eh, trump u wado wax loo dulqaadan kara ma Waa aha gartay.
marka saakay asagaan ugu soo kacnay Waa gartay.
inaan la dirno ninka ka saarna meesha insha allah marka adigu waxaad ba halkan u timid sidaad daraam u joojin lahayd trump si loo joojiyo si kale ma loo joojin karo marka Ha.
codkaagaad leedahay waad ku shaqaysanaysaa aad iyo aad walaalkey Eh, Maasha- eh, aad buu mahadsan yahay wariyahayaga maxamuud mascade oo la hadlay qaar ka mid a dadkii codkooda soo dhiibtay gobolka minnesota weli waxaad nagala socotaan idaacadda v o a laanta afka soomaaliga waxaanu ku guda jirnaa tabinta doorashada dalkan maraykanka ibrahim
colaad oo keliya maaha maraykanka ee doorashadan waxa ay saameyn weyn ay ku yeelato guud ahaan dunida hadday noqon lahayd siyaasadda dhaqaalaha iyo dareenka dadweynaha meelaha saameyntaasi laga dareemay ayaa waxaa ka mid ah dalka britain oo xulufo dhow ay yihiin maraykanka haddaba wariyaheenna magaalada london ridwaan xaaji cabdiweli ayaa haatan halkaasi ku sugan oo khad ku jira ridwaan ma maqlaysaa
aad buu mahadsan yahay waryaheena ibrahim aad baad umahadsantahay ridwaan waan ku noqon doonaa malaha qadka ayaa ka yara xumaaday ridwaan wada maqlaysaa ibrahim Eh, ridwaan bal nooga waran ee dareenka doorashada ee london
waa waa hagaag ah, waan ka xunnahay cilad xagga farsamada tele- ama taleefanka ah oo na haysata ayaan ah, waryahayaga ridwaan xaaji cabdiweli maqli la nahay Eh, ridwaan marka qadkiisu wanaagsanaado ayaanu ku noqon doonaa Een, welina waxaan ku jirnaa tabintii doorashada maraykanka ridwaan mana maqlaysaa
waa ku maqlaa may maqashaa Ah, waa waa gartay balse dareenka dadka iyo london doorashada sida looga dareemayo maraykanka
aad baa u mahadsan tahay runtii doorashadan si weyn ayay dadku ula socdaan waxaanad moodaa in guud ahaan warbaahinta dalkan iyo dadyowga guud ee dalkan ku noolba ay si weyn indhaha ugu hayaan Eh, runtii soomaalidana waxaad moodaa inay xiise gaara u leedahay waxaana jeclaan lahaa in qaar ka mid a dadka soomaalida ee ugu caansan ee ku nool dalkan aan arrimahaas wax ka weydiiyo waxaa hadda ila jooga xuseen maxamed faarax caydiid oo muddo toddoba iyo toban sannadood ah ku noolaa dalka maraykanka eh, runtiina soo qabtay xilal kala duwan soomaaliya xuseen arinta soomaali een arrinta doorashada marka la eego iyo dadka soomaalida iyo guud ahaan dareenka muslimiinta see adiga kuula muuqdaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhegeystayaal meel kasta joogtiin Eh, dareenka eh, oo doorashada ka socoto maraykanka eh, shacabka ku nool london oo muslimiinta ah gaar ahaan soomaalida iyo afrikaanka iyo wadamada carabta aba waxaa loo arkaa eh, soo bixitaanka markii ugu horreysay gabar dumar ah inay rayso oo oo ay arag badan leh eh, dowlad ka soo shaqeysa dowladda eh, maraykanka Eh, ninkeedana ahaa madaxweyne hore eh, eh, mudane clinton waxaa loo arkaa inay tahay isbeddel eh, dan iyo iyo danta dalka iyo dadka soomaaliyeed meel kastay joogaan wax badanna ka qaban karto una aha dan eh, in ay horumar ku gaaraan maadaama ay iyada tahay qof aad u danaynayso geeska africa iyo gaar ahaan soomaaliya waa gartay doorashada dabcan waa la socotaa maxaad is leedahay ma hillary clintona guuleysan kartay kula tahay mise donald trump Eh, markaan qiimeeyo siyaasadda eh, maadaama waayo aragnimadiisa ay yar tahay mudane trump waxaan u arkaa eh, in waxgaradka labada xisbiba eh, senadka iyo gobolada maraykanka eh, xagga eh, dib u dhiska xagga dhaqaalaha xagga caafimaadka wax badan bay qabateen iyada iyo madaxweynaheedii hore oo hadda eh, eh, xilka dhiibi doono obama Eh, waxaan eh, qabaa in iyada ay ku guuleysan doonto number fiicanna ay ku guuleysan doonto aad baa umahadsan tahay waxaa kaloo ila jooga een, xuseen eh, waxaa ila jooga maxamed xuseen awliyo eh, oo horey usoo noqda safiirka soomaaliya say kula tahay adiga doorashada dhacaysa bismillahi raxmaani raxiim marka hore waxaan salaamayaa dhammaan dhegeystayaasha iyo bahda v o eda ridwaan ugu horeeya iyo walaalaha kale oo na xiriirinaya doorashadan ridwaan waxaan moodaa in ay eh, xoogaa ay leeyihiin ay u eg tahay tii ka dhacday yurub looga baxayey eh, britain Eh, ninkan eh, ninkan la yidhaha yurub ay uga baxaysay eh, britishka ay uga baxayeen waxaad moodaa in uu konton sano oo adduunku love and peace and harmonygii lagu wada joogo oo dadku ay isku mid ka ahaayeen ama dimuqraasigii ama isdhexgalkii uu- inuu sii burburayo america ninkan la yidhaahdo donald trump horta inuu meeshaan soo gaaraba ma ahayn laakiin waxaad moodaa dad cunsuriyiin inay wataan baqdinta iigu weyn marka waxay tahay aniga inuu nagu soo baxo oo laysma lahayn cidna ma lahayn british ayaa yurub ka baxaysa balse way dhacday marka wadnahan farta ku hayaa shacabka soomaaliyeed iyo kan islaamkaaba waxaan ugu baaqayaa inay doortaan hillary clinton ninkaas waa nin nacaybkayaga lasoo dhanba lasoo dhanbaxa eh, lasoo banbaxay marka anaguna waxaan nahay people of revenge and reward dad aarmagta amaan la guda waa in la nacaa siduu noo nacay loo nacaa aad baa umahadsan tahay aan kusoo gabagabeeyo een, maxamed cabdi oo ka mid a dadka wax ka bara jaamacadaha dalkan adoo soo koobaya waa maxa adiga dareenkaaga iyo doorashada maraykanka runtii waa mahadsan tahay ridwan doorashadana waa mid aada taariikh u ah muhiimna u ah dowladaha adduunka caalamka oo dhan iyo midda maraykanka gaar ahaan waxa weeye labada weji ee maanta ay ku socotona waa midaan taariikhda maraykanka kusoo korodhay oo dadku aad uga faa'iidaystaan laakiin run ahaantii waxaad moodaa in siyaasadaha isbedel ordahaya ay ku kala duwan yihiin oo ay tahay mid ku salaysan realityga maanta ka jirta adduunka iyo mid aad moodeysa inay innovation tahay oo dadku ay macno u sameynaynin laakiin we hope in gabadhani hadda een, u tartamaysaa in ay kusoo guulisan doonto ay kusoo bixi doonto maadaama ay arrintan u muuqato shacabka adduunka adduunka oo dhan inay ka midaysan yihiin arrintaas ay noqoto aad baa umahadsan tahay runtii waxaad moodaa guud ahaan dareenka dadka soomaalidu in ay laftirkeeda wax weyn maaragtay ay qayb ka tahay hadallada donald trump oo ay u arkaan haddii uu guulaysto inaanay u wanaagsanayn guud ahaan dadka soomaalida iyo dadka muslimiinta ahba waa hagaag aad baad u mahadsan tahay ridwaan Eh, wa- kaasi wuxuu ahaa waryahayaga ridwaan xaaji cabdiweli oo qadka toos ugu jiray magaalada london eh, nagala qayb qaadanayay tabinta doorashada dalkan maraykanka iyo dareenka dadka britain ku nool ee soomaalida ah Eh, haatanna waxaanu u jaleecaynaa dhinaca falanqaynta doorashada waxaa nagala qaybgalaya oo si toosa qadka ugu jira doctor cabdinuur sheekh maxamed oo hore wasiirka waxbarashada uga soo noqday soomaaliya haatanna ka tirsan madaxda waaxda waxbarashada ee gobolka ohio waxaa kaloo barnaamijka ka qayb qaadanaya professor maxamed mukhtaar oo wax ka qora taariikhda afrika iyo bariga dhexe barana ka ah jaamacadda savana ee gobolka georgia dalka maraykanka labadooduba qadka ayay si toosa ugu jiraan Eh, waxaan ku hormarayaa eh, maxaa ugu weynaa eh, waxa eh, waxa ay ku duulayaan ee horseedi kara labadan murashax in dadku eh, doortaan ama ay u doo- dooran waayaan hillary clinton iyo eh, donald trump waxaan ku horeynayaa eh, professor maxamed mukhtaar
waa mahadsan tihiin aada iyo aad baad u mahadsan tihiin inaad naga soo qaybgeliseen dooda tani Ah, runtii waxaa ah, loo baahan yahay baan u malaynaya in la istuso labada xibdi guud ahaan eh, waxyaabaha ah, mabaadidooda ah ama waxyaabaha ay ka midaysan yihiin ama ay ku kala duwan yihiin Eh, waxaad moodaa runtii wax saas u weynba badanaaba En, inaysan ku kala duwaneyn baad u malaynaysaa nimankan jamhuuriyiinta la yidhaahdo waa dad muxaafidiin ah oo dad shaqoonyaal socod ah En, eh, oo ka soo horjeeda badanaaba eh, ama ama difaaca waxyaabihii dhaqan ahaan horey u jiri jiray masalan eh, dhaqankii maraykankii hore guurka i sheeg in ay maaragtay en, eh, abortionka laga soo horjeedo in maaragtay i sheeg eh, qof waliba individual qofka qofka inuu waxuu rabo uu yeelan karaayo En, xisbiga dimuqraatigana wa- wa- wuu kasoo wada horjeeda intaas oo dhanba yani wuxuu aaminsan yahay in maaragtay horusocod la noqdo oo muxaafidnimada eh, laga baxo in eh, wuxuu ogol yahay in dhaqanadan cusub oo soo baxay eh, udhowda la taageero in maxaan idhaahdaa en, eh, masalan dhinacan nabadda yani muxaafidiintu waxay aaminsan yihiin qof waliba inuu hub qaadan karaayo laakiin dimuqraatiyiintu waxay leeyihin maya waa in yarahelo la limid galayaa eh, in- in la- la- la controola waxyaabo badan bay maaragtay ay ku kala duwan yihiin marka markaan eegno waxyaabahaas dhinaca eh, ii sheeg eh, en, um, bulshada bul- xagga bulshada masalan eh, muxaafidiintu waxay leeyihiin waa in in aysan ay maaragtay dowladdu aysan soo faragelin qofka maraykanka yani caafimaadkiisa iyo soo yeeli lahaa Eh, dimuqraadiyiintu waxay leeyihiin dowladda gacan bay ku leedahay waa in ay gacan ka geystaa waayo dad badan baa jira oo runtii keligood aan waxba qabsan karaynin marka guud ahaan waxaad moodaa in waxyaabahaas ay ku kala duwan yihiin markaan istusno En, eh, ay noo soo baxayso marka labadan qof En, dhinaca masalan eh, foreign-ka iyo militariga muxaafidiintu waa dad aada iyo aad maaragtay u u- u jecel in maaragtay eh, la- la farageliyo meelyagu ay dhibaatooyin ka taagan yihiin militariga eh, dimuqraadiyiintu xoogaa way ka eh, yaraha duwan yihiin taas oo kale marka labada qofi oo maanta u tartamayo run ahaantii en, jagadan madaxweynenimada waxay ka imaanayaan yani khalfiyadaas noocaas iyo ayay ka imaanayaan trump donald trump een, eh, een, wuxuu leeyahay baa si markaas eegtid een, eh, ii sheeg halkudhigiisa halkudhigiisa wuxuu kuleeyahay isagu waa waxa waxaan rabaa ama waxaan rabnaa maraykanka inaan sare usoo qaadno ama dib usoo nooleyno awoodiisii yani wuxuu tilmaamayaa in maraykankii oo daciifay oo runtii hadda loo baahan yahay laba kaclayn oo kale in dib loo soo celiyo Eh, hillary waxay leedahay maya En waxay eh, waxaynu guul ku gaaraynaa ama xataa yani awooddaas la sheegaya aan ku gaari karaynaa midnimo iyo wadajir baan ku gaari karaynaa awoodda maraykanka maraykanka weligiis xoog buu lahaa haddana maanta wuu leeyahay En, eh, marka labadan eh, u tartamaya madaxtinimadu runtii en, qalfiyadaas ayay ka imaanayaan sida muuqata waxaad moodaa ninka trump la yidhahdo donald trump in uu ku liito maxaan idhahdaa xagga waayo aragnimada waa nama soo marin taariikhda maraykanka madaxweyneyaasha maraykanka waxay ka wada imaan jireen ama dhan military ama qof waayo aragnimo siyaasad lahoo ama congressman ahaa ama senate ahaa ama iisheeg governor wuxuun ahaa ninkani wax allaale wuxuu dhankaa ka siibta ma jirto waa qof iska businessman ah Ah, laakiinse hillary waxaad moodaa in dhankaasi ay kaga wanaagsan tahay oo ay ahayd maxaan idhahdaa senator bay soo noqotay en waxay ahaan jirtay first lady eh, waagii clinton Ah, waxaa u dheer intaas inay ahayd wasiirkii arrimaha dibadda runtii yani waxyaabo badan badan bay xagga waaya arrimadu ay kaga dheeraysaa En, eh, eh, donald trump wuxuu kala kusii liitaa runtii in aflagaado badan iyo maxaan idhahdaa cayn dad badan u geystay runtii across the nation M- mexicans dadkii madooba isheeg president obama qudhiisii inuu yidhaahday maba ah maraykan oo waa diintiisuna waa muslim runtii cid uu dhaafay male militariga oo caayay muslimiintu yidhi waa terrorist Eh, haweenkii buu yidhi waa doofaaro yani haddaan wadno ma dhammaanayso waa mahadsantahay eh, waad mahadsantahay waa kugu soo noqonaynaa doctor cabdinuur sheekh maxamed adiga maxay kula tahay
bismi illahi raxmaan iraxiim Waa- waa- waan idin salaamaya dhammaan bahda v o a dhegeystayaasha eh, gaar ahaan professor Muk- maxamed mukhtaar waa waa salaamata walaal Een, waxaan ku raacsanahay professorku een, macluumaadkaas uu bixiyey in labada xisbi ay arrimahaasi ay ku kala duwan yihiin Een, ah, hase ahaatee waktigan xaadirka ah waxaad moodaa een, ah, dareenka shacabka ee maraykanku inuu maaragtay bedelmayo oo arrimahan qaxootiga iyo dadkan kusoo badanaya dalka iyo maraykanka oo cadiinkii uu yaraanayo oo dadka kalarka ah ama madow ama spanish ama muslimiin ama dadyoga kale ay kusoo badanayaan ayaa wuxuu keenay dareen ah dalku inuu isbedeli doono oo ay ku badan doonto eh, dadka ajaanibta ah asalkooda ahaa oo imaan doona marka taa ayaa keenaysa in shaksi eh, sida donald trump oo kale ah in uu ku adkaysto inuu yidhaahdo waxaan soo celinaynaa dhaqankii hore waxaan soo celinaynaa dowladnimadeenii hore Een, oo ay dad badan oo hadda dadka raacsan waxay u badan yihiin dadka ragga caddaanka ah oo runtii dareensan in tiro ahaan een, caddaanku uu ku yeelan rabo maraykanka sida een, ah, taarikhyahan ah, dadka aqoonyahanku ay sheegayaan ay leeyihiin in een, ah, labaatanka sano iyo soddonka sano soo socda een, ah, ajnabiga uu badan doono marka culayska ku imaanaya republicanka een, ah, wuxuu yahay een, in een, sida professorku sheegay spanishka oo dalkan aada ugu xoogan een, ah, dadka kaloo ajaanibta iyo inta kaloo caddaanka ah oo ha- haweenka ay u badan yihiin inay dhanka hillary clinton ay u bataan oo ay maaragtay een, arrintaa oo u muuqato laba kacleyn la leeyahay dalka waa in lagu soo celiya suu ahaan jiray een, sida hore uu uga dhawaajiyey een, ah, walaalihii kasoo hadlay ingiriiska oo oo arrimahaasuna ay ka socdaan yurub oo dhan bay ka socdaan welwelka laga qabo qaxootiga soomaalida een, muslimiinta oo dhan marka waxaan isleeyahay een, ah, haddii alla yidhaahdo een, ah, waa uu ku guuleysan doona ku guuleys waa ku waa ku guul daraysan doona donald trump oo waxaa kasoo bixi doonta meesha een, hillary clinton oo runtii soo celin doonta een, ah, dalka maraykanka iyo macnaha uu leeyahay oo ah dal een, wadajir yani sidiisaba ku dhisan dad qaxooti ahaa oo adduunka ka kala yimid oo dadkii waa hagaag.
asalka ahaa aysanba ku badnayn Een, runtiina keeni doontaa in ah, dad badan ay xaqiiqsadaan in ajnabigii een, dalkan yimid ay ku xoogeysteen dalka Een, dalkuna uusan u noqon doonin siduu ahaan jiray laba boqol sano ka hor waa gartay aad baad umahadsantihin labadiinuba een, qadkan ugu jira waa idinku soo noqon doonaa Een, dhinaca kale inkastoo baraha bulshada aysan dunida ka cusbayn haddana waxay doorashadan maraykanka ka cari- ka ciyaareen door muuqda si ka duwan doorashooyinkii hore ee maraykanka waxaana ololayaasha musharaxiinta baritamaysa ay aad u adeegsanayeen baraha twitterka iyo facebook dhalinyaro fara badan oo duniyada kala jooga oo iyana hadal hayay doorashooyinkan ayaa aad uga hadlayay baraha internetka ilaa maanta iyagoo adeegsanaya baraha bulshada qaarkoodna ay kala taageersan yihiin musharaxiinta baritamaysa qaar ka mid ah dhallinyaradaasi waxaa la hadlay waryaheenna nuux nuur xasan nuur nuur bukhaari oo warbixintan kooban nooga diyaariyey sida dhallinyarada kale ee caalamka dhallinyarada soomaalida ayaa baraha bulshada dhexdooda aad uga dooday doorashada madaxtinimada dalka maraykanka ee maanta barta facebook oo ah aaladda ugu badan ee ay soomaalida joogta dalka iyo dibaddiisa fikradaha isku weydaarsadaan ayay dhallinyaradu aad ugala socdeen maanta doorashada taariikhiga ah amran sheekh axmed oo gabarh dhallinyaro soomaali maraykan ah ayaa ka mid ah dhallinyarada dhinaca wacyigelinta u adeegsada baraha bulshada amran oo ku nool gobolka ohio waxay ka mid ahayd dadkii ugu horreeyey ee saakay codeeyey waxayna ka hadlaysaa dareenkeeda kadib markii ay codkeeda dhiibatay wallaahi aada u faraxsanahay waxa waaye aniga waxaan usoo codeeyey hillary clinton saakay leenka aada u dheeraa six thirty aa la furaya meesha lagu codeeyay marka five thirty safkaan ku jirnay yes lixdii iyo barkii subaxnimo labiyo toban saaci bar hillary clinton horta waxaa waaye qofta ugu horreysa oo taariikhda maraykanka geli doonto oo maxay aheydee gabadhii ugu horreysay oo madaxweyne ka noqoto dalka maraykanka ayaan rajeynaynaa inay noqoto sidaas darteed ayaan ku doortay soomaalida ku nool qaaradda yurub ayaa iyaguna indhaha la raacaya doorashada ka socota maraykanka inta ku taxan baraha bulshada gaar ahaan dhallinyarada ayaa maanta si weyn isula wadaagaya wararka doorashada xasan wehliye oo ah wiil dhallinyaro ah oo ku nool dalka holland ayaa ka mid ah dadka faallooyinka ku aadan doorashooyinka maraykanka ku qoray barta facebook bishaksiyan aniga haddaan isaga hadlo social media facebooka tusaale ahaan maanta waxaan soo geliyey qoraal aan uga hadlayo saameynta ay nagu yeelan doonto doorashada maraykanka ka dhaceysa hadaanaha soomaalida ku dhaqan waddanka holland sababtoo ah taas waxaan u leeyahay sida maraykanka ay uga tartamayaan hillary clinton iyo donald trump ayaa doorashadana soo aadan ee waddanka holland ka dhici doonta waxay ku tartami doonaa hogaamiyaha b f f a khil filder iyo dabcan xisbi kale oo la tartami doono oo ah xisbi cunsuriya iyo xisbi social oo ku tartami doona soomaalida ku nool maraykanka iyo guud ahaan caalamka intiisa kale intooda badan waxa ay taageeradoodu u badan tahay murashax hillary clinton haddaba sababtu maxay tahay waa kan cabdilnuur daahir oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee degan magaalada istanbul ee dalka turkiga islamarkaana aad u adeegsada warbaahinta bulshada gaar ahaan facebook dhalinyarada soomaaliyeed oo istanbul ku dhaqan ama turkiga si guud ahaan xitaa leh maxaa bulsho qaabab kala duwan hase ahaatee u badan inay taabacsan yihiin xisbiga dimuqraadiga ayay falcelin ka sameeyaan maanta iyo maalmaha oo dhanba social mediaha meelaha u wanaagsan oo lagu kulmay ahayd dadku ay warbixinada isku dhaafsadaan sababta ay u sameynaan waxay tahay donald trump oo taqaaniin oo inta badan nin kasoo horjeeda dadka soo galootiga waddanka maraykanka iyo si kaasaba dhowr mar dadka soomaalida dacaayada ka fidiyey ama yiri waa argagixiso darteed dadka soomaalida maanta donald trump inuu guuleysto waxay u arkaanba soomaaliya oo la qabsaday ama soomaalidii rajadooda yurub ama ameerika oo dhibaato ku imaada si kastaba ha ahaatee saacado aan badnayn kadib ayaa la kala ogaan doonaa qofka ku guuleysta doorashada madaxtinimada maraykanka ee maanta oo ay ku tartamayaan murashaxiinta kale ah hillary clinton iyo donald trump aad ayuu u mahadsan yahay wariyeenna nuur xasan nuur bukhaari haatanna balaan eegno aragtida qaar ka mid ah soomaalida ee doorashadan ka socota maraykanka
idaacaa shabila cumar soomaaliya magaalada la yidhaahaa buuhoodlaan joogaa wallaahi dadkayga doorashadu anigu gabadhaan jiraa waxaa weeye gabadhu xaquuqul islaamka ilaalinay waxaa weeye islaamniga bakoor wadin waxaa weeye gabadh dadaalaysa oo maraykanka dadka jooga wada tixgelinaysa agga eerla-aanta cabdirasaaq maxamed oo joogo dhadhaab gobolka waqooyi bari doorashada maraykanka waxay tahay doorasho aada xamaasadeeda ukacsan tahay oo doorashooyinkii kale ka duwan fikir ahaan iyo ra'y ahaan haddii aan ka hadlana aniga codkeyga waxaan siin lahaa musharaxa hillary clinton oo siyaasadda maraykanka wax badan ka taqaanto xilal duwanna kasoo qabatay marka doorashadan waxay aada ay iisoo jiidatay sidaan u arko oo waxay tahay tu midii hore ka duwan musharaxa la taagan ee hadda la tartamay donald trump markaan firi khudbadihiisa waxaan ku arkay qodobo aada iyo aad u qalasan oo ku saabsan sida soo galootiga in waddanka uga bixin doono aamine maxamuud ismaaciil oo joogta buu hoodle anigu waan la socdaa doorashada in badanna waanu dhegaysanaynay codkeeduna aad buu noogu soo dhacayay marka haddaan dareenkayga dhiibto anigu gabadhaas baan raacsanahay iyadaan dareenkayga raacsan yahay waxa dalka joogiyo waxa intaan jooga joogaana dareenkooda iyaday raacsan yihiin inayna kilitama aniga igu ridiyo
kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah soomaalida aragtida ay ka dhibteen doorashadan oo aan kula xiriirnay iyagoo jooga meelo kala duwan oo soomaali ah barnaamijyadeena soo socda ayaadan ku maqli doontaan aragtida soomaali fara badan oo iyagana fir- ra'yigooda ka dhiiban doona haatana aan ku noqonno falanqayntii labadan musharax ee hillary clinton iyo donald trump Eh, professor cabdinuur sheekh maxamed iyo professor maxamed mukhtaar oode maqlaysaan
nacam Eh, labada musharax kii la doorto taariikh noocee ayuu samayn karaa dalkan maraykanka aan ku hormaro doctor cabdinuur
waad mahadsan tahay walaal Een, ah, runtii waxaan isleeyahay een, maraykanka walow walwal walwal badan laga qabo donald trump een, doorashadiisa hase ahaatee waxaa jira een, system een, keeni karo een, ah, wax- wa- system waxaa jira oo oo oo balance leh yani een, een, senadka iyo congresska ayaa waxay awood check and balance ku sameynayaan een, ah, executive-ka oo ah madaxweynaha la doorto marka waxay ku xiran tahay oo keliya een, eh, ciddii la doortaba labadooda musharax in ay helaan een, aqalka sare een, ah, iyo iyo aqalka maaragtay congresska haddii labadooda aqal ama ay republican wada noqdaan dabcan madaxweynahaasi wuxuu helayaa in een, arrimaha uu rabo inuu bedelo inuu maaragtay socodsiiyo hase ahaatee hadday shacabku ay madaxweyne doortaan hase ahaatee ka reebaan een, cod aqlabiyad ah inuu ka helo aqalka sare iyo aqalka een, hoose waxaa imaaneysaa sida hadda haysato een, madaxweyne barack obama oo ah in een, republicanku ay u diideen barnaamijyo badan oo uu hore u ballan qaaday inuu socodsiiyo oo keenaysa marka een, ah, madaxweynaha een, ah, talada haya een, inuu guuleysan waayo maxaa yeelay een, haddaadan haysanin aqlabiyadda een, xisbigaada een, aqalka sare iyo aqalka hoose dabcan waxyaabo badan oo madaxweynuhu uu soo bandhigo waa lagu celinaya marka waxaan isleeyahay een, ah, een, sida hadda ay u muuqato hillary clinton een, haddii ay hesho aqlabiyad aqalka sare oo sanadka ah yaa loo moodaa een, aqalka hoosena uu uu noqon doono een, een, jamhuuri Een, dabcan waxay helaysaa xoogaa yar maaragtay barnaamijkeeda inuu wax ka socdo hase ahaatee een, ma filayno in jamhuurigu ay wada qaataan labada aqal iyo madaxweynaha taasoo keeni karto in barnaamijka uu wato donald trump uu dhaqan galo waa mahadsantahay doctor cabdinuur waa isku soo noqonaynaa eh, professor maxamed mukhtaar eh, labada musharax kii la doorto taariikh noocee ayuu samayn karayaa markaad eegto
mahadsanid een, of- dabcan waxaa waaye een, haddii eh, la doorto hillary eh, waxay noqon waxay noqon doontaa een, gabadhii ugu horeysay ee ee maraykana ah, oo runtii noqota madaxweyne dalka maraykanka Eh, trumpna wuxuu haddii asiga la doorto wuxuu noqonayaa madaxweynihii ugu horeeyey oo runtii asigoon lahayn maaragtay xalfiyado wana iisheeg siyaasi ah ninkani weligii siyaasi ma uusan soo noqonin ninkani weligiisa military ma uusan soo marin way arni- way aragnimadiisa saa ay u liidato kii ugu horeeyey ayuu uu noqonaya Een, labadoodiba ah, kii guuleystaba runtii waxaa sida dafur cabdinuur uu sheegayo waxaa ka hor imaanaya yani, maaragtay taxadiyaad badan baa ka hor imaan doona challenges badan bay yeelan doonaan Een, ehm, maadaama een, maamulka eh, siyaasadda maraykanka runtii awoodda ay kala qeyb qeybsan tahay eh, sida afrikaanka oo kale moogtahay madaxweynuhu asigaa wax walba ayaa ka mas-uulaya asigaa wax walba samayn karaya meeshani ma jirto yani yani awoodda siyaasadeed iyo maamuleed dalka maraykanka way qeybsan tahay way baahsan tahay marka een, qolooyinkaas congresska senatka iyo waxyaabahaas oo dhanba haddaysan iskaashanin waxaa dhici karta in dhibaatooyin fara badan ay ka hor yimaadaan labadaba maaragtay een, markay ay madaxweyne noqdaan Een, eh, gaar ahaan haddii uu noqdo ii sheeg eh, trump madaxweyne hadduu noqdo iska ilaawe een, eh, awoodahan siyaasadeed oo ka hor imaan doonta waxaaba laga baqayaa dhibaatooyin kale xataa inay yimaadaan oo een, dadkii wuu kala qaybsan yahay ilan een, asiga eh, sida uu u tartamayba waxay wax abuuray dadkii maraykanka inay eh, nacab ay maaragtay uu meesha ka soo baxo marka naceybkaasi xataa waxaa laga yaaba inuu dhibaatooyin u keeno waxaan isleeyahay mala hillary hadday guulaysato ayaa la qaatan waayo hillary maadaama ay taariikh siyaasadeedna ay leedahay ayna tahay runtii qofkii ugu horeysay oo maraykan oo oo oo haweena ay madaxweyne noqoto in dad badani ay soo jiidato een, bulshaweynta maraykanka iyo dunida oo dhan maaragtay in loo soo riyaaqo ayaa dhici karaysa waxay kaloo hillary ku wanaagsan tahay ama taariikhdeeda laga heli karaya markii sanadka senatoorad ahayd inay ahayd qof runtii xariifad ah oo isku dayaysay inkastoo iyadoo ay dimuqraadiya tahay inay ka helaysay kalsooni senatoro kale oo mataqaana jamhuuriyiina marka ah, inay crossing the aisle waxaan la yidhaahdo ay ka gudbi karayso labada dhinacba ay maaragtay isaga mushaxi karayso ayaa dhici karaysa oo ah, laga baqayo trump inuusan taa oo kale uusan heli karaynin oo ay ka hor imaan doonto diidmo fara badan oo iska qayaxan sidoo isagiiba wax walba u diidayay inay taas ka imaanayso ayaa laga baqaya marka run ahaantii way jiraan ha yani dhibaatooyin badan inay la kulmi doonaan waxaan isleeyahay se laakiin rajadu waxay ku jirtaa haddii hillary clinton ay guulaysato in ay kasii yaraan karayaan dhibaatooyinka ka hor imaan karaysa waa gartay Een, een, een, labadiinaba waxaan idin siinayaa hal daq min hal daqiiqaan idin siinayaa aad kusoo koobaysaan Een, bal soomaalida markaad fiiriso dalkan maraykanka ku nool eh, gobolka ohio gobolka een, minnesota iyo meelo kale Een, doorashadan iyagu maxay uga duwan tahay doorashooyinkii hore ee dalka maraykanka ka dhacay waxaan ku hormarayaa eh, professor cabdinuur
Een, uh, mahadsan tahay Een, runtii een, doorashadanu waa mid ka duwan een, doorashooyinkii hore maxaa yeelay waxaa jooga musharax dhahaya een, uh, muslimiinta ayaan dalka ka celinaya ee, musharax dhahaya een, uh, dhibaatooyinka dalkan waxaa horseeday soomaalida degan minnesota musharax dhahaya een, uh, een, uh, wax walbo maaragtay een, dhibaatada dalkan ka jira waxaa keenay dadkan uh, sogalo marka dabcan een, uh, eh, soomaalida ish ishabaa maaragtay een, een, een farta laga geliyey oo dabcan qofku markii la taabtaabto waa maaragtay la khasbaya marka dadka khasban soomaali keliya maaha muslimiinta dalkan ku nool oo dhan baa maaragtay ku khasban inay een, ka hortagaan ninkan u muuqda een, nin cadaawad ku ah jiritaankooda haweenka ayaa maaragtay een, eh, saa oo kale usoo baxaya Eh, waxaa saa usoo baxaya een, dadka spanishka ayaa saa usoo baxaya marka runtii qofku markuu een, ah, een, cadaawad badan samaysto oo dabcan waxaa la arki jiray murashax raadinaya inuu codka u helayo badsado uu dadku soo dhaweysto oo sirtiisa ay u qarsoon tahay laakiinse sida professor mukhtaar uu sheegay ninkanu ma aha nin een, ah, conventional ah oo dad- caadi ah waa nin maaragtay matalaya codkan een, qarsoon oo caraysan oo diidan isbedelka een, ah, midabka isbedelaya dalka maraykanka cod diidan baa jira oo qarsoona codkaasuu matalaya uu banaanka lasoo baxay marka soomaalidu way ku khasban yihiin inay maaragtay a- arrintaa ka hortagaan Een, ohio maanta aad baa looga booday soomaalida codkooda wuxuu u badan yahay hillary clinton Eh, runtii een, markaan gadaal u laabto dabcan dimuqraadiga iyo republicanka labadaba waa laba maaragtay xisbi oo qofka soomaaliga ah ama qofka afrikaanka ah ama qofka muslimka ah uu labadaba raaci karo hase ahaatee midna wuxuu ku wanaagsan yahay sida professorku sheegay dhaqamada eh, soo jireenka ahaa oo islamic iyo oo Wa- waa maaragtay, een, caadooyinka Een, midna wuxuu ku wanaagsan yahay xuquuqda insaanka iyo dadkan maaragtay een, ah, madowga ah iyo dadkan la dhiban iyo een, xuquuqdooda loo diriro hase ahaatee hadda labadaas arrinba lama fiirinayo waxaa la fiirinayo oo keliya shaksigan hadduu noqdo hogaankii dalka masiirkaaba muxuu noqon doonaa marka soomaalida waxaan isleeyahay iyo waxay ka mid yihiin muslimiinta dalka maraykanka kulligoodan maanta waxay u fududeeyaan inay jiritaankooda ay qiraan oo ay raacaan dhanka maaragtay een, ah, hillary clinton waa waa- waa- waa gartay aad baad umahadsan tihiin doctor cabdinuur sheekh maxamed oo hore wasiirka waxbarashada uga soo noqday soomaaliya haatana ka tirsan madaxda waxbar- waaxda waxbarashada ee gobolka ohio iyo professor maxamed mukhtaar oo wax ka qora taariikhda afrika iyo bariga dhexe barana ka ah jaamacadda savana ee gobolka georgia dalka maraykanka Eh, labadiinuba aad baad umahadsan tihiin falanqayntiina
adinkaa mudan idinkaa mudan een, haatana dhegeystayaal een, waxaanu ku yaranasanaynaa codkii baxsanaa ee fanaanada maryan naasir
عذر ماهن وحيدي إعاكه آه إعاكه عذر ماهن وحيدي
heestaasi ayaan kusoo gabagabaynaa idaacaddeenii caawa waxaa ila socodsiinaya oo halkan nagala soo jeedinayay ibraahim xasan daandure dhegeystayaal waxaan naga xusuusinaa in barnaamijyada ku saabsan doorashada oo dhammaystiran iyo natiijooyinka aad ka maqli doontaan idaacadaheenna soo socda inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa anigii ibraahim xasan daandure sidaa iyo nabadgelyo
آه